galab wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa galabnimo salaasaha taarikhduna ay tahay saddexiyo labaatanka bisha oogast ee sannadka laba kun iyo labaiyo labaatana waxaad naga dhagaysanaysaan moojadaha gaagaabana lixiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o e somali com haatan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa afartii galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o e na waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o e na waxaa ka mida qurba joogtoo dareen naxdin la ka muujiyey weerarkii lala beegsaday xayaad hotel
dadku aad ayay u hadalhayeen weerarkii ugu dambeeyey ee muddada socday howlgalku dadku waxa ay wacayeen eheladooda aad ayay u walwalsanayeen qaarkood waxay awoodi waayeen in shaqooyinkoodii iyo nolol maalmeedkoodii iyo waxbarashadii ay aadaan
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii galka baadhista oo ku saabsan qabatinka maanduuriyayaasha iyo weliba saamaynta amniga
ayaga yaa iska soo horjeesta marka labadii gaangis inay isku weeraraan oo aaggan ha soo gelin anaa haysta aaggan ha soo gelin filinkaasuu ku soo bilowday ilaa ultim oo u dhammaaday in gaangiskii ay ku biiraan rag hubaysanba oo ay yidhaahdaan moobeelada anagaani la qaadayna qoryo la soo raadiyo hub la keensado hub la isticmaalo bulshadii xoolooda lagu dhaco
qodobadaasi weliba kuwo kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsanaya dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirna idaacaddan galabta iyo wararka v o e hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida maraykanka ayaa maanta ka digay in ruushka uu sii kordhiyo tallaabooyinka uu ku bilaabayo duqayna dhinaca cirka oo ka dhan ah tashiilaadka dadka rayidka ah ukrain iyo weliba dhismayaasha dowladda maalmaha soo socda fariintan ayaa ay gudbisay safaaradda maraykanka ee kiyef taasoo daba socota digniino hore oo la mid ah tan oo ka timi amaba ka yimi madaxweynaha ukrain valadimir zelenski taasoo ku saabsanayd ficilla ukrain ka dhan ah oo ruushka uu sameeyo maalinta madax bannaanida dalkaasi maalinta arbacada ayayna ku beegan tahay koob iyo soddon guuradii ka soo wareegtay markii ukrain ay madax bannaanideeda ka heshay midoogii sofiyeeti iyadoo sidoo kalena ay ku beegmayso amaba ay ka soo wareegtay lix bilood kadib markii ruushku dagaalka ku qaaday dalkaasi ukrain digniintaasi jirta aawadeed ayaana ukrain ay baajisay in fagaarayaasha la isugu yimaado si maalintan loogu dabaaldego maxkamadda ugu sarraysa dalka maleesiya ayaa taageertay dembiga musuq maasuq ee lagu helay ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi nagiib rasaaq iyo weliba xabsi labiyo toban sanno ah oo lagu xukumay waxaanay maxkamaddu maanta sheegtay in racfaankii u qaatay nagiib uu ka maran yahay guud ahaanba xaqiiqada nagiib rasaaq ayaa bishii julaay ee sannadkii laba kun iyo labaatankii lagu helay dembi ah inuu helay toban milyan oo dollar oo ah lacagta barnaamijka loo yaqaano s r c international lacagtaas oo qaybka dhaqaalo horumarineed uu qorsheeyey waxyar uun kadib markii uu xukunka qabtay sannadkii laba kun iyo sagaal nagiib rasaaq oo haatan da'diisu ay tahay sagaal iyo lixdan jir ayaana iska fogeeyey dhinaciisa inuu waxqalada sameeyey haba yaraatee ugu dambayntiina garyaqaanada madaxweynihii hore maraykanka donald trump ayaa maxkamada heer federaala weydiistay in ay si kumeel gaara u xaniibto in hay-adda f b idu ay eegto dukumentiyada ay ka soo qaaday gurigiisa gobolka florida ilaa iyo qof gaara loo xil saaro si uu u kala sooco kuwa ay dhowrtay awoodda fulintu baadhayaasha heer federaal ayaana baadhaya trump in uu sifo aan sharci ahayn u haystay xog kadib markii uu muddaxileedkiisa madaxtinimadu dhammaaday hay-adda f b ida ayaa koob iyo toban darsin oo agab sira ka soo qaaday aqalka trump horaantii bishan kuwaas oo ay ku jiraan qaar ka mid ah amaba ay ku calaamadaysan yihiin kuwo heerkooda sirtahay oo aada u sarreeya islamarkaana ah ay arki karaan oo keliya qayb gaar ah oo dowladda ka mid ah kaydka qaranka ayaa sidoo kale laga saaray sanduuqiyo sanadkan horraantiisii kuwaasoo lagu wareejiyey hay-adaha kadib markii trump xafiiska uu baneeyey dhegeystayaal warkiina waa naga intaasi u diyaargarooba qaybaha kale idaacadda galabta iyo wararka v o e galab waxaana wanaagsan ayaan dhammaantiinma dhegaystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasiida ka soo gaadhayaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a aan ku bilownay wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur iyo taliyaha ciidamada dowladda sarreeye guutahooda waa yuusuf raage ayaa booqday qaar ka mida deegaanadii ciidamada dowladdu ay ka qabsadeen kooxda al-shabaab ee gobolka hiiraan halkaasoo ciidamada dowladda iyo weliba dadka deegaanka oo iskaashanaya ay la dagaalameen al-shabaab warbixintan waxaa beledweyne nooga soo diray wariyahayaga xuseen xasan dhaqane
goobaha uu booqday wasiirka waxaa ka mid ah xujuub faafgumare iyo tuulada baardheere oo dhammaantood hoos yimaada magaalada beledweyne wasiirka gaashaandhigga ayaa socdaalkiisa waxaa ku heliya saraakiil uu ka mid yahay taliyaha ciidamada xoogga dalka genaraal odowaa yuusuf raage wasiir cabdiqaadir maxamed nuur ayaa ciidamada dowladda kula dardaarmay inay sii wadaan howlgalka ka socda qeybo ka mid ah gobolka hiiraan
xaaladda maanta aan ku suganna oo halkaan u joogno sidaad la socotiin muddo shan iyo toban maalina ayaad waxaad ku soo jirteen howlgal aan noociisa hore loo arag howlgalkaasi xubnihii ka qayb qaatay qaybta ugu muhiimsan ayaad ahaydeen annagoo og duruufaha aad shaqadaas u qabateen annagoo og xaaladaha aad soo marteen ayaan haddana waxaan leenahay waad ku mahadsantihiin intaad soo gudateen inta hartayna inaad dhammaystirtaan ayaan idinka rabnaa waxaan idinka rabnaa dalkan inuusan ku sii jirin duruufaha uu maanta uu ku jiro dalkan inuusan cadow dambe uusan u afduubnaanin dalkan inuu wiilal yaryar oo maskaxda laga soo khalday uusan dambe uusan u afduubnaanin wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdiqaadir maxamed nuur waxaa sidoo kale uu la kulmay maleeshiyaadka deegaanka ee ka garab dagaalamaya ciidamada dowladda waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay garab taagan tahay kana mahad celinayso shaqada ay deegaankooda ka qabteen dadka deegaanka iyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed deegaanada ay shabaab ka xoreeyeen waan ugu mahadinaynaa waxaan kaloon u mahad celinaynaa cid walba oo gacan ka siisay aadinkiina waxaa liidinka rabaa nimankii weliba dhammaan shaqada weli hadday koow tahay faanoola fari kama qodna ayay maraysaa waxaan halkaan idinkugu nimid inaan idin mahad celino waxaan idinkugu nimid inaan idin idhaahno barta ay hadda joogto ha laga sii dhaqaaqo nimankii ha la sii baacsado deegaanada hadda ay ku jiraan ha laga saaro si ummaddan soomaaliyeed ay u hesho meel ay hargasho oo maaragta ay ku nasato wafdiga wasiirka gaashaandhigga soomaaliya oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada beledweyne ayaa sheegay ujeedkoodu inuu yahay dardargelinta howlgallada ka socda gobolka hiiraan iyo sidii gobollada kale ee dalka howlgalka looga bilaabi lahaa xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
ciidanka booliska soomaaliya ayaa sheegay in howlgalkii xayaad hotel kadib weerarkii al-shabaab ee jimciya ay ku soo badbaadiyeen boqol iyo lix qof nuur cali waxa uu ka mid ahaa dadka ku jiray gudaha hoteelka xayaad xilliga u dhacayay weerarku islamarkaana laga soo badbaadiyey haddaba sida uu ku badbaaday ayaa uga warramay waryahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle
markii wax dhacayn waxaa ku sugnayn hoteelka xayaad barxaddiisa hore oo maalinkaas aan ku qadaynay oo aan shir ku lahayn anagoo faamil ah intaas kadibna markaan salaada maqhribka ka baxnay annaga iyo dad ehel ahoo walaalaheena baa isla fadhinay markii wax dhaceen anigu dadkii markii hore baxay kuma aanan jirin sababtoo ah waxaan rabay inaan hubiyo xaaladda iyo meesha wax ka dhaceen kadib markaan galnay qaybta v i b-da ee fadhiga kafeega ee hoteelka ayay xabadihii nagu soo bilowdeen markaas intii ka dambeeyey meel dambeo daaqad gadaalo ahaan ka baxnay aada baa ma aragtay xabadihii iyo qaraxyadii waxay u soo siyaadeen marka markuu qaraxu dhacayay gudahaad joogto kadibna gadaala soo gashay haa barxadda hore oo hoteelka albaabka laga soo gala agtiisa ah oo yaan fadhinay barxadda la fariisto oo lagu fiidsado kadibna gudaha hoteelkaan soo galnay markaa gudaha soo galna kadibna meeshaasaa wixii ugu weynaayo xabadaha iyo rasaasta ah bay ka dhacayeen adigu markii dambe annagoo gruub ah dhowr iyo toban camal inaan daaqad gadaalo ka baxna noo suuro gashay laakiin isla hoteelka gudihiisii rid dambeoo gadaalo ma lahayn adigu markii dambe oo dagaalku sii cuslaadana gudaha hoteelkaan kusoo laabanay qayb dambe oo stoorka hoteelka ah ayaan galnay meeshaas adiga ilaa iyo sagaalkii habeennimo baan ku jirnay ilaa markii dambe ciidanka dowladda ay imaadeen oo iyaga aan isu sheegnay inaan nahay dad muwaadiniin oo meesha ku go-doonsan oo ayaga ayna soo marka maxaad arkaysay intuu waxaad dhaqayeen indhahaagu maxay qabteen wallaahi walaalkeyow aada looma sawiri karo markii koowaad qaraxa dhacay dadku waa kala yaaceen waxaan isleeyahay jaran dadka ugu badani waxay fuuleen jaranjarta kore ee hoteelka qeybta sare aadeen dadkaas qeybta sare aaday ayaana sida aan maqla khasaaraha ugu badan u gaaray dadna way baxeenoo waxaa u suurta gashay kowdiiba intaan dagaalku si fiican u bilaaban inay albaabada hore hoteelka ay ka baxaan laakiin dadkii luuqyada galay iyo hoteelka dhexdiisa ku go-doomay intaba dad badan oo waxaa jiray maaragtay badbaaday kuwii luuqyada iyo wax kala galay anaga habeenkii markii aan soo badbaadnay hoteelka ka baxayna sagaalkii habeennimo ciidanka aan isalnay dadba xataa meydaha barxadda yaalyaalay xabadda kor waa ka socotay oo annaga markiina la bixinayay daaqadaha iyo kulli ciidanku qoryay ku haayeen si albaabkana loo kaga bixiyo marka xaalad waxay ahayd aada adigu khatar u ahoo marka dadkiinnii meesha iskugu tegay ee tirada badnaayood nolosha raadinayseen dhammaantiin ma badbaadeen mase qaarkiin ayaan badbaadin annaga horta marka dambe luuqa gadaale aan galnay oo daaqadda aan ka baxnay dadku aaday u kala carareen markii hore waa badneen markii dambe adigu ilaa sideed qof aan noqonnay intaan hubo ninka wax tooganayay wuu noo soo dhowaaday wuuba noo yimid aan dhihi karaa laba gabdhood iyo wiil oo xabado ku dhiftay annagoo aan arkaynay oo nala joogay oon arkayay kadibna xabad badan ayaa ka dhacday gadaashiisa oo barxadda hoteelka ah rasaastaas badan markays qabsatana gadaaluu u laabtay oo gadaal buu asaga u cararay shanteenii kaloo soo hartay isku meelaan galnay intaan hubo shantaasi waa soo wada badbaadnay markii dambe oo shan wiilaan ahayn aniga iyo yar saaxiibkee iyo saddex qofood oo kale adigu sagaalkii habeen meeshaan ka baxnay dad kaloo badan oo lasoo badbaadiyeyna way jiraan laakiin badan oo meesha ku dhintay oo ilaa maalintii labaad iyo maalinkii saddexaad oo axadda ah meydadkooda la helayo dad aniga ehelkayga ay see isku sheegteen dabcan xabadaad socotay go-donaad ku jirteen mana la kala fahmi karay mara qaar malaha marka seed seed iskugu aaminteen ciidankoo iskuu sheegteen walla horta waxaan rabaa inaan kuu sheego go-aanka inaan issheegno shanteenaas qofka qaatay ee anigu ahaa meelaan ku jirna qol yaroo cariiryahay ahayd waxyaabaha dhacay waxaa ka mid ahaa qolka horta leyr baa nagu shidnaayo korontadii aada iskugu dhex daatay meelaan ka damina maanu aqoon korkeenna nimankusaan qiyaasayno seven miya mase bamba waxbay kusoo dhifteen markay bambadaas meesha ku dhifteen annaga iska faalayaashii iyo safiitadii iyo carro jibsi wax badana nagu soo dumay aadaa aniga gaar ahaan naqaskaba ii dhibaayey waxaan marka dareemay adigu qaylo badan iyo hadal tiro badan inuu meesha laysla dhex marayay hoolkii hoteelka oo qeybtii qadada iyo waxaaseedo xoogaa noo dhoweed waxaan dareemayay marka in labo hadalladaasu aysan hadaladii nimanka kaliya ahayn inkastoo shaki uu jiray markaan intaas dareemay xoogaa rasaas badana dhacday oo laba dhinaca aniga marka waa dareemay in hoteelka laysla soo galay ciidanka amnigu ay hoteelka ku jiraan deedna meeshaan haddaan kusii jirnana waxay ahaan lahayd khatar kale iyada lafteeda wakhtigoo sii dheeraanayay dagaal gudaha ka socday waxaan aniga nafsiyan goostay marka inaan xataa atleast aan meeshaan ka baxno haddii ilahi wax noo qorana dee nagu dhacaan haddii kalena aan dhinaca ciidanka dowladda aan u goyno meesha markii aan saas iri nimankii meesha igula jiray way aada igu qayliyeen niyow hana haligin niyow nafteenna ha dhiibin meeshaan iskaga jirno cabaar aan sugno ilaa afar saac shan saac aniga marka xoogaa waxaan iska goostay inaan maaragtay nafteeda aan dhiiri geliyo bal horta aan go-aan qaato albaabkan fure bannaankaan u baxay gacmahan kor u taagay waxaan ku dhahay war waa nabadbaadiya markaan saas iri isla markiiba ninkii iga soo horjeeday saddex xabadoodu igu soo riday waan seexday marka waan istuuray derbiga xabadaha ku dhaceen laba nina qoryo igu qabatay maxaad ahaydeen war qof muwaadin ahaan ahay war meeshaan ku go-doonsannahay nabadbaadiyaan ku iri gacmaha kor u taag adigu jaakeed baan watay jaakeedkay kolley waxaan isir ka shakiyeen jaakeedkiisii bay dhaheen xagga saar jaakeedkii baan xagga iska saaray shaatigii marka intaas qoryaal ugu hayaa laba qoryaal la igu hayaa laba aka markaas la igu hayaa nin beeka amlaana gadaalu ka joogaa marka jaakeedka siib iyo waxaas ayay dhaheen marka waa dareemay inay ciidanka dowladda yihiin waxbana ilaahabaaba isugayba habeenka oo dhanba aniga wax argagax iguma jirin waan isku sheegay marka qolkaanaan hadda dhex taaganahaad intiinaan isku jirteen inteenaas qolkaanaan ku jirnay adigu markii aan anigoo jaakeetkiisiiba aan u tegay way ibaareen waa maxaan ku iraahdaa kadibna dharkaygaan iska xirtay soo baxay dhaheen banaanka hawgeynana waxaan ku dhahay afar wiil baa meesha uga soo taga ku jirta maxay yihiin wiilasha adiga maa naga hubo waxaas bay dhaheen war nimanka waxaan ku dhahay meeshay ku jiraan dad muwaadiniina waaye waa waad nala joogaysaabay dhaheen inta wiilasha lasoo bixinayo waa diyaaraan ku dhahay qolkay soo galeen adigu ay soo fureen qolkay ayagoo feejigan qoryo ku haaya afartii wiil oo kale dhaheen soo baxa dharka shaatiyaasha iska dhiga gacmaha kor utaaga
wagaag dhegeystayaaalkaasina wuxuu ahaa nuur cali oo ka mid ahaa dadkii laga soo badbaadiyey hoteelka xayaad ee magaalada muqdisho ee weerarka jimciya kooxda al-shabaab ay ku qaaday waxaana magaalada muqdisho ugu warramayey waryahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle haddaba weerarkaasi dhegeystaya al-shabaab ay ku qaaday xayaad hoteel ayaa soomaalida qurbaha ku abuuray argagax qurba joogta qaarkooda ayaa weerarkaasi ku waayey ehelkooda halka kuwo kalena ay asxaab ku waayeen haddaba aragtida qurba joogta waxaa warbixinta nooga diyaariyey waryahayaga dalka kanada xuseen nuur xaaji marar kala duwan ayay qaraxyo iyo weeraro ka dhaceen gudaha dalka kuwaasoo ay ku dhinteen dad shacab ah oo ay ugu dambeysay tii lagu qaaday hotel xayaad ee magaalada muqdisho jimcihii kaasoo wakhti badan qaatay in lasoo afjaro marka laga soo tago saameynta uu arrinkan ku yeesho dadka ku sugan gudaha dalka gaar ahaan muqdisho wuxuu sidoo kale saameeyey islamarkaana uu walaac ku abuuray qurba joogta kuwaasoo qaarkood eheladoodu ay ku waxyeeloobeen weerarka halka kuwo kalena uu siyaabo kala duwan u saameeyey idaaja xasan waa suxufi degan magaalada stockholm ee dalka sweden allaha u naxariisto intii dhimatay inta dhaawaca ahna allaha caafiyo waxaa jira saameyn ay ku yeesheen dadka qurba joogta ah weeraradan soo lalaabtay ee lagu qaado hoteelada magaalada muqdisho weerarkii ugu dambeeyey ee xayaad waxaa jiray dad badan oo qaarkood aan aqoon u leeyahay oo saameyn ay ku yeelatay qaarkood dad ay ehel ahaayeen ayaa ku geeriyooday weerarkaas waan uga dacsiinaynaa dadku aad ayay u hadalhayeen weerarkii ugu dambeeyey ee muddada socday howlgalku dadku waxa ay wacayeen eheladooda aad ayay u walwalsanayeen qaarkood waxay awoodi waayeen in shaqooyinkoodii iyo nolol maalmeedkoodii iyo waxbarashadii ay aadaan in badan oo ka mid ah dadka kale ayay soo wacayeen oo wareysanayeen oo way walwalayeen waxaa jira marka saameyn la taaban karo ayuu ku yeeshaa mar walba weeraradaas oo kale sababto ah qofkaagu marka uu kaa fog yahay oo aadan ogeyn aadan cabiri karin xaaladda saxda ah ee markaas ka jira way adag tahay warbaahinta dalalkan sweden iyo qeybo kaleoo kamid ah dalalkan scandinavianka iyo yurubba aad ayay u hadalhayeen warbaahinta ugu hadalka dheer amase ugu hadalhaynta badan ee dalkan sweden waa ay falanqeynayeen waa ay soo qorayeen abdheydkii ugu dambeeyey marka xaaladdu aad ayay welwel u ahayd xilligii howlgalka uu socday iyo dhacdooyinkaas oo kale marka ay soo lalaabtaan suuban faytaan waxay ka mid tahay soomaalida muddada degan magaalada toronto wax ka yar toddobaad ayay moog tahay magaalada muqdisho oo ay kasoo laabatay waxay sheegtay in hotelka la weeraray ee xayaad uu ka mid yahay meelaha ay tegi jirtay taasna ay ku keentay cabsi aanay horey u qabin sidoo kale waxaa weerarka ku dhintay qaar ka mid a eheladeeda assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan rabaa halkaan inaan ka diro tacsiyo guud dhibkii ka dhacay hotel xayaad dadkii ku geeriyadoo dhan waxaan ugu tacsiyeynayaa soomaali weyn qof kasta ehelkiisa alla u naxariisto ilaahay farduusaa geeyo ilaahay qabriga u waasiciyo waxaan si gaara ugu tacsiyeynayaa dhammaan eheladiinii oo meesha ku geeriyooday walaalahay si gaara weliba axmed xaaji yuusuf allah u naxariisto waxaan tacsi u diray dhammaan walaalihii sareer xaaji yuusuf dheere iyo eedda aamino mudeey oo hooyadiis ah iyo walaalihiis oo dhan waa arrin aada iyo aada u culuseed laakiin haddee ajal hadday dhammaata lama celi karo waxaan kaleeto meeshaan ugu tacsiyeynayaa ilaahay u naxariisto yuusuf mahad barow dhammaan eheladiisa samar imaan allah ka siiyo aniga haddaan muqdisho ka soo noqday bisha lix iyo tobankeedan ka soo laabtay saddex biloodan soo joogay afrika runtii waa dhibaato ma arkin alxamdulilah ilaahay ima tuso laakiin markaan soo galay toronto oo arrinkaas aan maqlay mee ka jeera xayaa tagay dayda wax ka dhimneed ma dhinta horta ilaahay waddanka waa jecelnahay in anigu waxaan jeclay aan ku noqnoqdo oo marka dambena aan dego ilaahay hanoo kaso idaajaha xasan ayaa tilmaamay inay jiraan dhalinyaro soomaali ah oo dib u dhigay qorshe ay ugu safri lahaayeen dalka musiibada dhacday darteed taasna ay ka mid tahay saameynta dhibaatooyinkan oo kale ay ku yeeshaan qurba joogta waxaa jiray dad badan oo doonayay in xiligan fasaxa ah waxaa lagu jiraa weli bilihii fasaxa ahaa ama xiligii dadku ay samarka ay aadi jireen marka dadkii holidayga ama fasaxyada qaadan jiroo kale in badan oo kamida magaalada ayay muqdisho ayay ku maqan yihiin oo wadamadan ka tegay qaarkood waxyaale ayaaba soo gaartayba dad qurba joog ah hotelkaas xayaad markii la weerarayay allaha caafiyo inta dhaawacantay inta dhimatayna allaha u naxariisto waxaa jiray dad badan oo doonayay in asbuucyada soo socda ay magaalada soo booqdaan hoteelo bukin karaystay saameyn ayuu ku yeeshay waxaa aqaanaa oo aan la kulmayba galabtadan dhalinyaro dooneysay in ay magaalada aadaan oo tigidkoodii baajiyey oo dib u dhigay sababtoo ah qofka marka uu wadan nabad a tegan yahay dhacdooyinkaasoo kale uu maqlo aad ayuu u welwelaya sababtoo ah waxa uu qiyaasayaa mar walba miqyaaska uu haysta ee wax ku cabiro oo ah xiliga nabadda iyo xiliga colaada ayuu kala yaqaanaa laakiin dadka reer muqdisho kale markii aad weydiisid waxay ku dhahayaan in aysan si weyn aysan usii danin ayaa laga yaaba dhacdooyinkaas ay maqleen laakiin aysan u arkinba in uu yahay wax halis weyn ah marka qurbajoogta saameyn waa uu ku yeeshay haa waxaa dhici karta dad badan oo doonayay in ay soo baxaan oo kale oo ay aadaan magaalada muqdisho oo kale in ay baaqdaana laga yaabaa dad badan oo safaro dhaadheer inay ku joogaan oo dalxiis magaalada muqdisho laga yaabay in ay soo horumarsadaan fasaxyadoodii ayaa laga yaabaa dib ay usoo laabtaan dhanka kale dad badan ayaa rumaysan in arrimahan oo kale ay dib u dhac u keeni karto maalgashiga qurbajoogta qaar ee dalka waa kan yaasiin abiikar oo ka mid ah soomaalida muddada degan magaalada toronto xuseen marka hore ilaahi ha u naxariisto intii qaraxaasi ku dhimatay inta ku dhaawacantayna ilaahay caafimaad taama ha siiyo runtii qurba joogta si weyn ayay u taabatay musiibadan dalka ka dhacday baroordiiq badanna way ka sameeyeen marka aad maanta eegto baraha bulshada waxaad dareemaysaa in qurba joogta ay si weyn uga falcelinayaan qaabkii uu qaraxaas u dhacay iyo dadkii mataqaana ay dhibaatada kasoo gaartay dhinaca kale masiibooyinka noocan oo kale kolka ay dhacaan waxay dib u dhac weyn u keenaysaa waalidiintii ku hameynayay inay caruurtooda dibadaha kala cararaan inay ka baqaan ama ay ku dhiiran waayaan inay dalka dib ugu laabtaan waxaa kaloo ayada naftirkeeda ay keenaysaa in qurbajoogta damac weyn oga jiray inay dalka maalgashtaan in ayaga naftirkooda baqdin amni darteed ay ku dhiiran waayaan inay maalgashiga noocaasi ay sameeyaan inkastoo dhibaatooyinka ka dhaca dalka ay si uun u saameeyaan qurbajoogta haddana had iyo jeer waxay ku dhiiradaan inay qeyb ka noqdaan horumarada dhan walbaba leh ee ka socda dalka oo ay ugu horeeyaan dhanka maalgashiga iyo ka qaybgalka dowladnimada
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay waryahayaga xuseen nuur xaaji oo inala socodsiinayey warbixintaasi uu ku eegayey sida ay qudba joog u arkaan weerarkii magaalada muqdisho hoteelka alxayaad maalintii jimcihii lagu qaaday halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a markana ku soo dhowaada barnaamijka galka baadhista oo inoo soo diyaariya islamarkaana inoo soo jeedinayo haaruun macruuf
ciidamada booliiska soomaaliya dhakhaatiirta iyo xarumaha dhaqan celintuba waxay ka digayaan inay soo badanayaan bulshada soomaalida ah ee qabatimaysa maandooriyayaasha haddii ay yihiin daroogooyinka kala duwan daawooyinka sida qaldan loo adeegsado iyo khamriga oo waddanka si weyn u soo galaya ciidamada booliisku waxay sheegeen in isticmaalka maandooriyayaashu ay haatan khatar soo kordhaysa ku yihiin amniga caasimadda iyadoo ay soo baxeen kooxo dibjiriin ah oo geysanaya dhac hantiyeed si ay u helaan dhaqaale ay ku iibsadaan maandooriyayaasha ay qabatimeen qabatinka maandooriyayaasha oo ay ku jiraan daawooyinka xanuun baabi'iyayaasha oo si xun loo isticmaalo waxaan hore uga sameeyey warbixin ku baxday barnaamijka galka baarista halista soo badanaysa iyo korarhka dadka isticmaalaya maandooriyayaashan darteed ayaan mar kale ku eegayaa barnaamijka galka baarista dhibaatada sii kordhaysa ee maandooriyayaasha si dowladda soomaaliya iyo dadweynuhuba ugu baraarugaan halista taagan ficil celinna looga sameeyo ciidamada booliiska ee magaalada muqdisho ayaa dhowaan bilaabay howlgal amniga ah oo ay ugu magac dareen samakaab kaasi oo ay sheegeen inay kula dagaalamayaan kooxo abaabulan oo magaalada ka geysta faldambeedyo ay ka mid yihiin dhac dilal iyo ficillo kale oo liddi ku ah amniga iyo anshaxa dadka faldambeedyadan geysanaya ayaa booliisku sheegeen inay ka siman yihiin hal wax oo ah inay isticmaalaan maandooriyaalka in badan oo ka mid ahna ay qabatimeen booliisku waxay u sheegeen barnaamijka galka baarista in faldembiyeedyadan ay ka dhacaan toddobiyo tobanka degmo ee magaalada muqdisho iyo degaanada ku hareeraysan caasimadda gaashaanle cabdifataax aadan xasan waa afhayeenka booliiska soomaaliya maandooriyahaas wuxuu sababay inay dhalinyaradu ay keento inay baahi yeeshaan baahi ah inay lacag helaan ay kusoo gataan haddii la waayana lacagta ay keento in dadka la dhaco dadka la dhacayana haddii ay isdifaacaanna keento in laysdilo taa bilcagsi ciidanka booliiska soomaaliyeedna wuxuu sameeyey howlgal la yirahdo howlgalka samakaab oo micnihiisu yahay in wanaagga la kaabo ee la dabagalo bulshada soomaaliyeed dhaqankeeda iyo diinteedana la dhowro iyo sharafkeeda iyo cirdigeeda booliiska muqdisho ayaa bilihii ugu horreeyey kooxaha faldembiyeedyadan geysanaya ugu yeerayay ciyaal weero hase yeeshee booliisku xilligan waxay sheegeen inay kooxahani isku beddeleen qowlaysato dibjiriin ah oo geysanaya dembiye abaabulan gaashaanle cabdifataax aadan xasan ayaa faahfaahinaya sida ay go-aankaasi ku gaareen wixii ciyaal weeradi waa isbedeleen waxay isku bedeleen daraagiskii gaangis ay isku bedeleen maxay sameeyeen mashruucaal dadka ka dhex arkeen gaangis iyo dad bulshada inay dhibaateeyaan diyaar waa mashruuc ka dhex arkay mashruucii wuxuu sameeyey marka inay baangada loo soo iibiyo toosas loo soo iibiyo la maalgeliyo la yidhaahdo degmihii lacaawo bajaajada maraayo o dhan dadka saaraa moobeelada halaga qaado hala dejiyo hala garaaco wixii ay soo garaacaan intii laga aruuriyo keliya loo keeno kaniini iyo xashiish idaad qof walba kaniinigiisa waa kana xashiishkiisa waa kana ciyaarweeradii marka waxaa isticmaalay gaangis gaangisyadii ay isticmaalaya ciyaarweeradii waxaa ka dhex dhashay ciyaalkii dhexdooda gaangis kale oo kuwii kasoo horjeeda oo ayagana awal xashiiskii la siinaya way aqliyeysteen way ka koreen marka annaga aan koox samaysano waxayna annaga aan gadana moobeeladeen ayagayaa iska soo horjeesta marka labadii gaangis inay isku weeraraan oo aagan ha soo gelin anaa haysta aagan ha soo gelin filinkaasuu kusoo bilowday ilaa ultim ugu dhammaaday in gaangiskii ay ku biiraan rag hubaysanba oo ay yidhahdaan moobeelada anagaan la qaadayna qoryo lasoo raadiyo qoryo lasoo gato ama la keeno hub la keensado hub la isticmaalo bulshadii xoolooda lagu dhaco booliiska ayaa u sheegay galka baarista in sababta ugu weyn ee kooxahan ku riixaysa inay raadiyaan dhaqaale inay tahay inay ku iibsadaan maandooriyayaal ay ku khafiifiyaan hamuunta haysa maandooriyaashan ayaa isugu jira kuwa xuduudaha si sharci darro ah uga soo gala iyo kuwa si sharci ah loo soo geliyey waddanka balse si qaldan loo isticmaalo maandooriyaasha sida xun loo isticmaalo waxaa ka mid ah kuwa la isku qaso oo ay ka soo baxaan maandooriyaal ka halis badan kuwa asalkooda ay ka soo jeedaan booliisku waxay sheegeen oo kale in qaar ka mid ah dadka qabatimay maandooriyayaasha ay yihiin carruur kuwaasi oo qaarkood cisbitaallada lagu daweynayo doctor cabdirasaaq yuusuf axmed jalaaluddiin waa agaasimaha cisbitaalka martiini waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta sida dhow ula socotay dhibaatooyinka sii kordhaya ee maandooriyaashu ay ku hayaan bulshada soomaalida dhexdeeda daawooyinka oo afka qalaad lagu dhaho narcotics iyo psychotropic drugs waxaa aad u isticmaalo dhalinyarada da-dooda ay ka yar tahay soddon sano ama shan iyo labaatan sano xataa hadda dhalinyarada ku jira da-da teen ageka ee iskuullada dugsiga sare dhammaynaya iyo sanadaha jaamacadaha ku jira iyo kuwa la da-da ah ayaa aad ugu badan inta annaga aan aragnay khibrad ahaan iyo isbitaalkan iyo isbitaallo kaleba aa ku aragna waxaa u badan dhalinyarada noocaas oo isticmaala lana qabatimay dawooyinka narcotikiska la dhaho iyo psychotropics oo aa dawooyin maanka dooriya ee qof kale maskaxa ahaan khatar geliya oo maxaa la dhahaayey adduunkana looga yaqaano dawooyinka controlling daraagiisa lalahaa dawooyinka la controola ama kuwa la mamnuuca la yidhaahdo marka dhalinyarada u badan wiilal iyo gabdha marka wiilasha aad ugu badan inkastoo gabdha isticmaalana jiraan laakiin dhalinyarada oo wiilasha ah oo ragga ah ama meylka ah ayaa u badan labka waa gartay marka maxay ugu bateen dhalinyarada ama jaamacadda dhiganaya ama soo qalin jebiya ama xeerkaas jooga horta dawooyinkan marka ugu horeyso waxay waxaa loo isticmaalaa oo caafimaad ahaan indicationkooda uu yahay kuwa baabi'iya xanuunka maskaxdana la falgara gaar ahaan central nervous systemka qofka markuu isticmaalayo waxay gelinayaan dareen farxad iyo dareen rajo ah iyo dareen dhalinyarada markaa la sheekaysta waxay ku leeyihin waxaan ku noqonayaa faxfax ereygaasi aad u isticmaalaan waxaana keena asbaabta uu qofku inuu u iisho ama uu maciin bido dawooyinka noocan keenta aaday u badan yihiin asbaab bulsho ayaa u badan oo ah asbaabta dhaqaale xumo shaqo la-aan burbur bulsho duruufta magaalada ka hareereysan stress qofka ku hareereysan noloshiisa ayaa waxaa keenaysay inuu maciin bud ama garab ka raadiyo inuu isticmaalo dawadaa noocaan ah dawooyinka marka noocaana marka la isticmaalo khatarta ugu weyn oo ay leeyahy waxaa waaye qofka wuu la qabatimayaa waxayna gelinayaan marxalad kooban oo ah in uu aad maskaxdiisa ay uu dareen farxadeed uu u galo dheecaan waxaa jira dobamin la yidhaha dobaminka lasoo daaya qaarkood la falgala marka uu very high jir ku noqdo qofku intuu isticmaalayo waa active waa qof dareenkiisa fiican yahay waa farxad badan yahay waa baari waa deeqsi waa maxaa la yidhahdaa marka muudkaas farxadda ah ayay dhalinyarada ka raadinayaan waana wax temporary ah marka ay jirkiisa ka baxdana wuxuu ku qasban yahay inuu daawada raadiyo sidii qofkaas oo khiyaaliga ah uu ku noqday uu u noqdo marka duruufta dhalinyarada u keento waxay u badan tahay duruuf bulsho iyo duruuf dhaqaale iyo duruuf laga yaabee inay jirto duruuf caafimaad oo u keeni karto marka hore aan la ogaan caafimaadka dhimirka wuxuu u baahan yahay qofka in lala socdo stagekiisa marka waxaa dhici karta in early stage oo depression ah ayagoo maraya aan la ogaanin oo maskaxda ay jiro ka jirto markii ugu dambeysana duruuftaas caafimaad ay u keento marka duruuftaas bulsho iyo midaas dhaqan iyo dhaqaale ah iyo mid dawooyinka qaarkood dhalinyarada isticmaasho waxaa waa dhalinyarada sportiska sida taramadoolka iyo betadin iyo morfin oo laisku yiraahdo oboilis maadaama ay banooni ciyaarayaan dagaa ay galayaan xanuun xanuunka si ay uga hortagaan darteed waxay qaadanayaan taramadoolkuna marka xanuunka ayuu markaas ka baabi'inayaa at the same time wuxuu u keenayaa wax la yidhaahdo addiction ama la qabatin qofka asigoo u isticmaalaya arrin sportis oo aqoon dari ee u geysay farmashi ama meel intuu tagay uu ka qaatay waxaa ka dhalanaysa inuu la qabatimo oo stageka koowaad uu gaaray inuu kaniini qaato marka labaad cirbad marka saddexaad waxaan arkay qof jaban laftii lugta lafta dheer ay jaban tahay aanan ogeyn inay jaban tahay sababtoo ah taramadoolo habeeni maalan isticmaala xanuunka laftaas way way muujisay isbitaalka markii lasoo jiifiyo inuu jaban yaha la arko aa la weydiinaya illen waa subax galab habeen wuxuu isticmaalaa taramadool waaya marka dhibaatooyinkani waa kuwo caalamiya wadamo kala duwan bay ka jiraan maxaa u gaara soomaaliya soomaaliya waxaa u gaara waa inaan dawooyinkaas la kontrooli waana waxa ugu naxdinta badan waa in sida bariiska iyo baastada iyo bagaashka suuqa looga iibsada looga heli karo waxa soomaaliya u gaarka ah waxaa waa inaan la ogeyn laguna baraarugsanayn baaxadda ay arrintan dhallinyaradeena ku leedahay iyo khatarta caafimaad maskax bulsho ee dhallinyaradeena kusoo food leh waxaa kaloo soomaaliya u gaar ah waxa waaye in lagu isticmaalayo meelihii loogu talagalay dadka looga wacyigeliyay iskuuladii jaamacadihii xarumihii caafimaadka shaqaalihii caafimaadkii inay qaarkood yihiin dad addictionkaas qaba waaye mar macnaa wax soomaaliya u gaarka ah waa taas marka sidee maxaa u suurogeliyay inay helaan sidee bay ugu suurto gashaa inay helaan
waxay ugu suurto gashaa horta waa laga ganacsadaa waddankana aadaa loo keenaa meel kasta ayay kasoo galaan wadamo badan oo adduunka ah ama waddan kasto haddii loo marka soomaaliya laga reebo dawooyinka qaarkood hadda kaniinigan la dhahaya beri gabliin oo ay dhalinyaradu aada u isticmaalaan robinol oo kale sharooba la yidhaahdo kodayiin so many narcotic drags oo tiro badanoo soomaaliya qofku hadduu waalanayo xataa kama helayo farmashi in isbitaal taga u jiifta mooyaane soomaaliyana hadda haddaa imaato waxaad ka helaysaa kabarka jaadka macnaha farmashigaa ka helay kabarkaa ka helaysaa dukaanka lagu iibinayo bagaashkaa ka helay aadaa loo keenaa looga ganacsadaa ganacsataduna way ogyihiin inay dhalinyarada addicted ku yihiin marka ayaga waxay fiiriyaan manfacada dadka iyo ma fiirin maslaxada jeebkooda iyo dhaqaalaha kasoo koraysaa keeno laguma baraarugsana dekeday kasoo degaan eeraboorkay kasoo degaan dhulkay ku imaadaan yani markii ugu horreysa wadamada dariskaa aada looga keeni jira laakiin hadda waxaa arkaysaa oo lifletskeen ahina in meelo fogfog laga keeno qubrus bangaladesh china mararka qaarkood yurub xataa laga keeno soomaaliya lasoo gaarsiiyo dad baa u dhintaa tiri intee bay leegihin dadka u dhinta anaga had intaan ka warqabno oo isbitaalkeena aan ku aragnay saddex afartii bilooda ugu dambeysay saddex kiisaa haynaa oo ay mid dumar tahay laba rag yihiin wiilaan aada u garanayo welibana bulshada ku aqaanay waxaa waxaa gurigiisa laga soo qaaday isagoo dawo la dhaho betadin duus aad u badan ka isticmaalay yani imberson aan u aqaana aniga cabdirasaaq ahaan wiilkan isbitaalkaana loogu keena markaan baarnayn wuxuu ahaa dawooyinkan buu aada u isticmaalay keliyaha fashilmay karitiniintiisa cerka ku dheganeed saddex afar maal markuu isbitaalka joogana waa dhintay maxaa yeele aada u doos badan dawooyin u isticmaalay dhowr maroo horena isbitaal waa la geeyey laakiin aakhirkuu ku imaaday dhimashana keentay dhimasho weliba dhalinyarada dadkaas hadda aan kuu sheegayo da-dooda waa labaatan iyo afar sana ka wada yartahay kuli labaatan iyo afar jir ilaa sagaal iyo toban jir ay udhexeeyaan macnaha waa dhalinyarada waktigay ugu fiicnaayeen oo ay bulshada wax tari lahaayeen ku jiray doctor liibaan maxamed cumar waxa uu ka shaqeeyaa xarunta caafimaadka maskaxda ee liibaan polyclinic and psychiatric center oo ah xarun cusub oo laga furay magaalada muqdisho qaabilsanna cudurrada guud iyo daaweynta cudurrada dhimirka waxa uu galka baarista u sheegay inaan shaki ku jirin inuu xiriir toos ah ka dhexeeyo faldembeedyada ay booliisku soo tabinayaan iyo isticmaalka soo badanaya ee maandooriyayaasha boqolkiiba boqol isticmaalka daroogada qeyb weynay ka tahay ficilada burcadnimada ama criminalitiga waana midaba keentaba burcadnimada iyo ficilada dilka kufsiga iyo wixii la halmaamo oo dalka ka dhacaya ama dadkaba soo saameeya doctor liibaan maxamed cumar waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta dibadda ku soo bartay aqoonta caafimaadka haatanna dib ugu soo laabatay dalka si ay u caawiyaan dadkooda kadib markii ay soo noqnoqdeen cabashooyinka waalidiinta ee la xiriira maandooriyayaasha ayaa doctor liibaan iyo mas-uuliyiinta kale ee caafimaadka ee la howlgashaa waxay bilaabeen daraasad ay ku ogaanayaan baaxadda dhibaatada daraasad oo bilow ah ayaa doctor liibaan uu galka baarista uga warramay sida ay ku bilaabantay iyo ilaa haatan saansaanka u soo baxay waxaanu hadda u jeednaa saamaynta ugu badan inay tahay dhinaca dhallinyarada oo dhinac walba ah dhinaca iskuullada dhinacii professionka shaqaalaha dhinaca booliiska dhinaca militariga amniga guud ahaan meel walbo ay dhallinyaradu qeyb walba ay ku jiraan inay saameyn ku leedahay hab dhaqanka nolosha ee dhinac walbaba bulshada waxa ka dhacaya hadda da'da ugu yaree isticmaasha waa da'dee hadda ma ma sheegi karno wa wa wa too early marka way ku jirtaa su-aalahaas statistic ahaan hadda annaga waxaanu aanu ka bilowna da-da saddex iyo toban sano ilaa labaatan iyo iyo iyo sideed sano intaasaanu hadda aanu xooga saarnay inaan ogaano marka waad aragteen dad waad aragteen dad saddexiyo toban jir oo daroogooyinkan maanduuriyaashan isticmaala haha dabcan waa suuqa iyo jidadka markaad marayso waa arkaysaa dhalinyaro yar ilmo yar yar oo oo oo isticmaalaya maaragtay ama ha noqoto evda maaragtay obiyaadkii ama ha noqoto dhinacan koolada ha noqoto marka waa way jirtaa si caama in jidadka qaarkood lagu gadaayo xataa marka ay isticmaalayaan way jirtaa siraad maxamed nuur oo loo yaqaano maamo ugaaso waa aasaasaha xarunta maamo ugaaso foundation oo ah xarun ka shaqaysa xanaanada carruurta iyo dhallinyarada hoyla-aanta ah ee ku dhaxda waddooyinka xarunteeda waxaa la furay bishii nofembar labada kun iyo labaatanka waxaana hawshu ay ku bilaabantay toban carruur ah haatanse waxaa ku jira in ka badan siddeetan carruur ah oo jidadka laga soo xareeyey kuwaasi oo da-doodu u dhaxayso siddeed sano ilaa toddobiyo toban sano waxaana dhammaantood loo keenay arrimo la xiriira isticmaalka maandooriyayaasha marka laga reebo saddex qof oo ay ehelkoodu keeneen dhallinyaradaas waxaan ka soo wadaa dariiqa waxaan waxaan wadanka waxaan kusoo guriya naqday labadii kun iyo toddobiyo iyo tobankii maxaytod ayagaasaan saaxiib la naqda qaar ka mid ah wadooyinka muqdisho dhinaca number afar marka meeshoodan ku caawi jiro dhar iyo dhar huudey iyo kabo iyo maxayto agabkaasaan u gey jiray iyo raashin markii dambena waxaanba ilaahay weydiistay in maxa aan dhiso meel aan ku xanaaneeyo maadaama ay guri la-aanba aan ay hayso oo aysan hoy lahayn oo derbigaas taataageen habeen iyo maalin dhammaantood carruurtu ma wada dad waalidkood dhinteenba mise waa isku jir may waa isku jiraan waa isku jiraan qaar waalidkood hooyadii aabahiyaa dhintay qaar hooyadiyaa dhimatay qaar maxaytod labadaba waa nool yihiin ilmaha aan haayo waxa ugu badan waa ilmaha barakacayaasha kaamamka marka reerkii kaamay ku jirtaa iyo kala tag reerkii waa kala tageen maamadii toddoba caruur haysato ama sideed ama ayadaa dhehayso ama asigaa dhahayo ma hooy caseeyaa noqonayo ama baawuran soo dhaqaaya meeshaasaa waxaa jooga rag ku shaqaysta ilmaha raggaasaa marka maanduuriyaha barabadana raggaas maxay yihiin xagey maxay ka shaqeeyaan xagey ka helaan
raggaas waa iyagana rag maxay ahayd dad ku koray meesha maanduuriyay ku koreenba waa dad ayagoo yaryar soo galay oo ku weynaada oo ku koray oo gado waxay gadaan maandooriyayba gadaan marka ilmahay ilmaha waa ku shaqeeyaan ilmaha waa barayaan waana ku shaqeynaa ilmuhu waa kala actifidsan yihiin waa kala mixid karti iyo u badan yihiin waa kala qaybinayaan waxay u kala qaybaan midka orodka taf ku ah waxaa loo diraa inuu wax dafo midka guryaha koritaankooda tafku waxaa loo dira inuu guryaha koro oo guryaha u dhaco qaar way tuugsadaan magaalada haddaa aragta ma aqaano tuugsigaas ay tuugsana hooyadaya sakarada abeya saasa nambar ay ku siinayaan nambarkaas waalidkood ma leh nin meeshaas fadhiyaa iska leh oo wax kasta oo ama ay dhacaan ama ay tuugsadaan ay u geeyaan inkastoo xaruntaasi ay fidiso adeegyo ay ka mid yihiin barashada diinta haddana xaruntu ma haysato qalab ay maandooriyaha uga nadiifiyaan dhiigga qofka gaashaanle cabdifataax aadan xasan waxa uu ka digay in faldembiyeedyadan ay ka faa'iidaysanayaan kooxo kale waxaana uu soo jeedinayaa in deg deg wax looga qabto istaraatiijiyadda booliiska ah hadda nooga degsani waa kuwani hadda is abaabulay ee abaabulan inaan si toos ah uga hor tagno oo operationka samakab ah u samayna si looga hortago markii kuwa taagani aan burburino ee aan ka adkaano kadib in la sameeyo isku xir familiga iyo caruurtaaba ka dhiman oo isku xerkii sababtoo waalidka caruurtoodii iskuullada aadaya kama warhayaan magaalada muqdisho waxaan ku aragnay gurya xaafadda hooyadiisoo degan kaxda ayuu asna guri ka kiraystay hodan hodan qolkuu ka kiraystay afar caruura waaye oo asxaaba shiishadooda isaga cabaan hooyaa laba ah iskuulkii ma aada iskuulkaa dhow xagga kama soo bixi karo iskuulna lama aado waa in waalidiinta iyo macalimiintu laisku xira number o waalidkana subic marka ubadkiisa kasoo taga macalinku weydiyo yirahda ma soo gaaray haa macalinka markuu sii dayna ubadku uu yirahdo waalidiintii ma idin yimaadan ubadki waa soo dayne isku xer noocaasa in la sameeyo number labo in iskuullada tacliinta ay wacyigelin sameeyaan culmaa udiinka masaajidda waxaasoo dhan waa qorshaha labaad sababtoo hadda wixii way fara way ka baxeen si toosoo booliiska ugu hortaga markii aan soo gebagabayna operationkan oo samakaab wejigiisa labaad aan u bedeli rabnaa wejiga wacyigelinta waaye wacyigelintan waxaa iska kaashan doonaa maamulka gobolka iyo dhammaan guud ahaan culimada iyo macalimiinta si ardayda iyo dhallinyarada loo babo cabdirasaaq yuusuf axmed jalaaludiin waxa uu leeyahay waxaa loo baahan yahay tallaabooyin wadajir ah oo ugu horeeyo sharci lagu xakamaynayo laguna maamulayo soo dejinta daawooyinkan horta waa arrin mas-uuliyad wadareed horta marka ugu horeyso la rabo in laga bilaabo meesha la rabo in laga bilaabo waa in dawooyinka waddanka laga mamnuuco aysan soo gelin sharciga lagu mamnuuci lahaa baarlamaanku yaala baarlamaanka hore ma uusan ansixinin waa in baarlamaankan uu ansixiyaa ay jirta hay-ad kontaroosha adduunka dhanna way ka jirtaa dawooyinka mamnuucda macnaha oo loo regulation leh waa inay hay-adaha cadaaladdu ka shaqeeyaan waa in wasaaradda ganacsigu ay soo saartaa in mamnuuc ay tahay dawooyinkan iyo waxyaabaha ammaanka dooriya ee dhalinyarada khatarta gelinaa inaan waddanka la geeni karin laga ganacsan karin oo sharci iyo dowladnimo ayay rabtaa marka hore marka labaadna waxay u baahan tahay in bulshadu ay laiska xilqaamo oo wacyigelin iyo waxbarashaba laga sameeyo oo dadka inta hadda suuqa ku jirta ee dawooyinkaas ay yaalaan la kontaroolo isticmaalkooda iyo sidoo kale dhalinyarada victimka u ah ee hadda ku aafoobay maxaa lahaa arrintan maandooriyahan xanaanayn in loo helo waayo waa laakiin marka ugu horeysa waa in wadanka aysan soo gelin dawooyinkan oo aada loo kontaroolka ganacsigooda iyo keenistoodaa ciyaal weero iyo broblemka amni wuu jiraa inta daroogada laga helayo dukaamada iyo kabarka jaadka laga helayo
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo
barnaamijkaasina dhegaystayaal haaruun baa inala socodsiinayey halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a haatana ku soo dhowaada barnaamijkii amuraha maraykanka oo inoo soo diyaariya islamarkaana inoo soo jeedinayo maxamed cabdi sandheere
inti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka baadhis ayaa hay-adda dembi baadhista gudaha ee maraykanka f b i ee toddobaadkii hore ku samaysay guriga madaxweynihii hore maraykanka donald trump ayaa keentay hadalhayn badan iyo in madaxweynihii hore iyo qaar ka tirsan jamhuurigu ay wasaaradda cadaaladda ku eedeeyaan in hawsheedii ay siyaasadaysay dhinaca kale madaxweynihii hore donald trump ayaa waday soobaxyo waaweyn oo uu taageerayaashiisa kula hadlayo wax u muuqda in laga yaabo inuu xilka mar kale isu soo taago sida dadka siyaasadda falanqeeya qaarkood ay qabaan arrimahaas iyo kuwo kale ayaan haddaba ka waraystay faysal deri oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan kuna sugan gobolka minnesota faysal waxa uu marka hore ka hadlayaa baadhista iyo sida jamhuuriyiintu ay u arkaan runtii arrimahan baaritaankan lagu hayo madaxweynaha madaxweynihii hore ee dalkan maraykanka donald trump ma ahan oo keliya baaritaankii maalintii dhaweyd lagu sameeyey laakiin dacwado badan baa meelo badan kaga furan sida aada la socoto arrimahan dacwada ee ku socda madaxweynihii hore ee dalka maraykanka ra'yi ururin laga qaaday dad dalka maraykanka waxay kutusaysaa boqolkiiba konton iyo toddoba inay taageersan yihiin shacabka maraykanku in dacwada lasii wado halka boqolkiiba afartan ay kasoo horjeedaan in dacwada lasii wado sidoo kale waxaan ognahay waraaqihii maalintii dhaweed laga soo qaaday inay ku jireen waraaqa sir adag ku calaamadaysnaa oo ay ay mamnuuc tahay in aqalka cad ama meelaha loogu talagalay in sirta maraykanka ee adag lagu kaydiyo meel aan ahayn in la geeyo sidaasoo kale waxaa madaxweynaha sid mudan dacwooyin ku socda inaysan ahayn keliya waraaqahan laga soo ama documentiga laga soo qaaday gurigiisa ee ay ka socoto dacwad georgia oo kale ku saabsan arrimihii doorashada arrimo ku saabsan dhaqaalaha iyo canshuur celinta ay gobolka new york kaga socoto laakiin laamaha amniga khaasatan hay-adda f b i da ee dambe baadhistu arrintii ay ku gashay gurigiisa si adag ayuu madaxweynaha iyo dadka taageera ay uga falceliyeen arrimahaas oo ay ku tilmaameen arrimo siyaasadaysan ee aan ahayn kuwa dambi baadhisa inkastoo qaar ka mida jamhuuriyiintu ay leeyihiin arrinta ha lasii wado aanay badnayn laakiin dad badan oo ka tirsan hogaanka sare ee xisbiga jamhuuriga ayaa si adag uga falceliyay arrintaas waan gartay waxaa jira in madaxweynuhu uu xiliyadii ugu dambeeyey isu soo baxyo waaweyn qabanayey inuu taageerayey dadka jamhuuriga ah ee isaga la aragtida ah ee doorashooyinkii horodhaca ahaa ee toddobaadyadii lasoo dhaafay ka dhacay maraykanka waxaa jira in jamhuuri tiro dhowra oo isagoo kuwii kasoo horjeeday ah laga adkaaday oo kuwii trump taageersanaa ay soo baxeen bal arrintaasi sida u saameynayso doorashooyinka soo socda ee bisha november arrimahan doorashooyinkan hadda inagu soo beegan ee soo socda waxaa xusid mudan inaan arrinta ah mar kasta madaxweynaha dalka haya haddii aanay shacabku ku qanacsanayn labada aqal badanaa waxaa la wareegaa xisbiga kasoo horjeeda xisbiga madaxweynaha waxaan ognahay haatan sida aan la soconno madaxweynahan haatan talada haya ee joe biden in dadka maraykanku aysan aada ugu qanacsanayn qaabka uu shaqada u wado taasoo keentay in gaastii ay kor u kacdo maciishadii ay kacdo insicir barar badan uu dhaco arrimahaasoo dhan marka laysku soo duubo waxay ku tusaysaa sifafaale ah in ay fursad aada u qaaliya haystaan jamhuuriyiintu inay labada aqalba la wareegaan laakiinse aqalka sare oo kale waxaa hadda mugdi geliyey murashaxiin uu taageeray madaxweynihii hore ee donald trump oo iyagu ka soo baxay gobollo ay adag tahay garabka midig murashaxiinta ka socda oo aada u fog oo weliba dhinaca garabka midig inay kasoo baxaan gobolladaas haddii ay waayeen jamhuuriyiintu waxaa dhacaysa in ay sii haystaan xisbiga dimuqraadigu oo ah hata boqolkiiba ay konton haystaan kontonna ay jamhuuriyiintu haystaan inay kusii sii haystaan aqlabiyadda aqalka sare ee sanadka marka walwal badan bay qaar ka mida jamhuuriyiinta ku haysaa dadka uu taageeray madaxweynihii hore ee donald trump ee ku soo baxay doorashooyinkan haatan inagu soo foodle waan gartay waxaa jira in jamhuuriyiin kaloo dhowra ay isu diyaarinayaan tartanka xilka madaxweynaha madaxweyne donald trump madaxweynihii hore weli si fiican uma caddayn laakiin dad fara badan baa aaminsan inuu tartanka soo geli doono waa ayoo dadka ugu cadcad ee doonaya inay xilkaasi u tartamaan dhinaca jamhuuriga ta kale siday isugu miisaamayaan in donald trump oo laga yaaba inuu soo galo ay dhaleeceeyaan islamarkaasna taageerayaashii jamhuuriga isaga taageersanaa ayna ka cadhaysin run ahaantii arrinta ah in madaxweynaha hore ee maraykanka donald trump uu dib uu isu soo sharaxo waa arrin in badan la saadaalinayay dad badan baa waxay filayeen inuu ku dhawaaqi doono maalmaha inagu soo beegan laakiin hadda sida warbixino aan xasaasiya oo hoose aan ku helayno madaxweynaha iyo dadka la taliya waxay go-aan ku gaadheen bal in horta doorashadan novembar dhacaysa la sugo kadibna uu go-aan gaadho madaxweynuhu inuu ku dhawaaqayo iyo in kale wixii novembar ka dambeeya murashaxiinta ugu cadcad ee la tartamaysa waxaan kasoo qaadan karnaa tusaale gobolka uu madaxweynihii hore uu degan yahay ee florida gobernatoraha laga soo doorto oo asalkiisa uu nin talyaaniya yahay desantis ninkaas ayaad moodaa inuu haatan noqon doono shaksiga ugu cadcad sida la saadaalinayo sanadka labada kun iyo labaatan iyo afarta dhinaca jamhuuriga runtiina waxaa iman doonta isku dhac ka ka dhex yimaada dadka aadka u taageersan madaxweynaha donald trump iyo dadka cusub ee tartamaya taasina waxay keeni doontaa xisbiga jamhuuriga dhexdiisa inuu isku dhac ka yimaado waayo jamhuuriyiin badan baa iyagu waxay aaminsan yihiin in weji cusub la keeno sida gobernatoraha gobolka florida ama madaxweynihii ku-xigeenkii hore ee dalkan maraykanka mike pence iyo iyo murashaxiin fara badan marka runtii arrinta ah in madaxweynahan ha horena aan la dhaleecayn taageerayaashiisina cod laga helo waa arrin aada u adag oo ay ay ku dadaalayaan sidii ay jamhuuriyiinta iyo hoggaanka jamhuuriyiinta u maarayn lahaayeen sanadaha inagu soo socda waan gartay waxaa la idhahdaa xisbiga jamhuuriga sida hadda xustay waxaa laga yaabaa inuu laba qaybood noqdo dad baa yidhaahdaa xisbigani xisbigii jamhuuriga la yaqaanay maaha waa xisbi trump leeyahay marka waxaa aad arrintaa uga hadlaysay lisa cheney oo ahayd oo ah xubin aqalka hoose koongareeska oo xisbiga jamhuuriga ah waa laga helay doorashooyinkii hordhaca ahaa ee maalmihii dhowey dhacay november ma tartami doonto kursigeediina way weyday waxay sheegtay inay samaysay urur ay kaga hortegayso in donald trump uu mar kale kusoo noqdo xilka marka taasi mayna muujinaynin in jamhuurigii laga yaabo inuu laba qaybood u kala jabo taasina ay fursad siiso dimuqraadiga
runtii sida aad sheegtay jamhuuriga waxaa kusoo socota caasifad adag oo siyaasadeed taasina waxay keeni kartaa in isku dhac u ka yimaada jamhuuriyinta dhexdeeda inkastoo dad badan ay saadaalinayaan inaysan dimuqraadiyiintu haysan murashax fiican oo iska celin kara jamhuuriyinta sanadka labada kun iyo labaatan iyo afarta waayo waxay dib usoo celinayaan oo isku dayayaan madaxweynaha haatan talada haya ama ku-xigeenkiisa labadubana oo sida la saadaalinaya aad bay u jilicsan yihiin oo way fududahay in laga adkaado haddaan dib ugu noqdo lis jeny iyo xubnihii ka mid ahaa baarlamaanka dalka maraykanka ee ka hor yimi madaxweynihii hore ee donald trump tiradoodu waxay ahayd toban kuwii ku dacwoonayay in dacwad lagu soo oogo madaxweynaha oo arrintii dacwadii lagu waday madaxweynaha qayb ka ahaa haddaan dib ugu noqono tobanka taariikhdoodii afar ka mida dib sumaysan soo sharaxin afar ka midana taageerayaashii trump baa kaga adkaaday isreerreebkii hore ee doorashada so marka hadda la eego laba keliya ayaa kasoo hadhay tobankii taasi waxay ku tusaysaa trump inuu weli awood aada u badan ku dhex leeyahay xisbiga jamhuuriga balse ay also jirto awood badan oo kaleo kasoo horjeeda marka isku dhacaasi waa laga yaabaa inay fursad siiso xisbiga dimuqraadiga oo ay ka dhex faa'iidaystaan isku dhaca laakiin taasi waa midaan shaki ku jirin inay imanayso haddii uu ku adkaysto madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump inuu dib isu soo sharaxo mar labaad
dhegaystayaal waxaa intaasi inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankoon maanta kaga hadalnay baadhis lagu sameeyey guriga madaxweynihii hore maraykanka donald trump iyo jamhuuriyiinta u arka arrintaasi inay tahay mid siyaasadaysan aynu barnaamijkan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay maxamed cabdi sandheere oo barnaamijkaasi inoo soo diyaariyey islamarkaana aynala socodsiinayey haatan aynu kacno dhinaca iyo magaalada kismaayo mas-uuliyiinta maamul goboleedka jubbaland oo ay ku jiraan kuwa dowladda hoose ee degmada kismaayo ayaa maanta daahfuray shir wadatashi oo bulshada kismaayo ay kaga doodayaan qorshaynta baahiyaha magaalada kismaayo ka jira iyo weliba deegaanada hoos yimaada kulankaasi ayaa waxaa ka qayb gelaya qaybaha bulshada magaalada kismaayo waa sida uu ku warramaya wariyahayaga aadan maxamed salaad shirkan wadatashiga ahi ayaa waxaa daahfuray maantay madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland suldaan cabduqaadir xaaji maxamuud lugadheere iyadoona ay goobjoog ahaayeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka dowladda hoose ee degmada kismaayo waxaana kulan ka qayb galay qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada kismaayo shirka wadatashiga ahi ayaa ku saabsanaa sidii looga doodi lahaa islamar ahaantana bulshada magaalada kismaayo ee usoo bandhigi lahaayeen baahiyaha kala duwan ee ka jira magaalada kismaayo ee adeegyada bulshada si markaasi wax looga qabto kulanka waxaa taabagelinaya hay-adda u s a trade ee maraykanka iyadoona ay fulinayso hay-adda t stree waxaana ugu horreyn v o a ay wax ka weydiisay qaar ka mid a guddoomiyaasha xaafadaha magaalada kismaayo waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee maanta laga dooday baahida kismaayo ka jirto waxa weeye kow tikid macbila oo kalluumaysiga ku soo xirtaan oo hadda maadaama kalluumaysigii iyo wax walba hal meel bay la wada yihiin labo waxaan waxaan helnay oo aan maanta qorshe maskax degan aan ku helnay debdebis iyo xaruntooda guud fi- ee meelaan ku gudsan karno maanta waa helnay maasha allah kulankuna wuxuu ahaa kulan wada tashi ah oo lagaga tashanaya degmada kismaayo iyo tuulooyinka ku heeran baahiyaha ka jira waa laga wada hadlaya si fiican ayaa looga falanqooday barnaamijkaas oo aad moodaysa in la dul istaagay qodobadii loo baanaa waxyaabaha ee aanan haysanin ee xaafadaha kale aan oga hooseyna waxaa ka kowa ma laha santar xaafadda ay ku shaqayso ama xafiiska xaafaddu ma laha waxay kaloo aysan lahayn ee, booliis santar ma laha guddoomiyaha degmada kismaayo cumar cabdulaahi faraweyne oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in ahamiyad gaar u leeyahay madashan islamar ahaantaana bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo ay ah, ahamiyad gaara u leedahay kulamada nuucan oo kale ah si loo soo bandhigo baahiyaha gaarka ahi ee ka jira magaalada kismaayo maanta waxaynu u fadhinaa kulanka wadatashiga qorshaynta baahiyaha degmada kismaayo iyo nawaaxigeeda kismaayo iyo tuulooyinka hoostaga kulankaas oo ujeedkiisu yahay in la ogaado baahida rasmiga ah ee bulshadu qabto oo bulshadu ay diyaariso waxyaabaha ayadu u baahan tahay si laysku waafajiyo qorshaha dowladeed iyo baahida bulshada oo aysan u dhicin iyadoo meel looga baahan yahay m c h ay gabdhuhu ku umulaan in laga dhiso howl shiraneed shirka lagu qabto marka waxaan rabnaa inaan iswaafajinno baahida bulshadu leedahay iyo barnaamijka dowladnimada oo lagu qabanayo suldaan cabdiqaadir xaaji maxamuud lugadheere madaxweyne ku-xigeenka labaad ee jubbaland oo goobta ka hadlay ayaa bogaadiyey kulankan isagoona ugu mahad celiyey hay-adaha deeqbixiyaasha ee kulankan soo abaabulay baahida degmada annaga inay laga timaada ma inay wasaarad ka timaada ma inay degmada ka timaada ma inay meel kale ka timaada ma waa inay dadka ka timaadaa bulshada feker aad u fiican waaye qorshaha aad wadaan baahida marka haddaad tirahdeen bulshadaan ka keenaynaa bulshada waxay u baahan tahan degmada kismaayo shan sana ku dhaqaynaa waxaan idin leeyahay idin garab taagannahay hambalyo boqolkiiba boqol bulshada hoos ugu dhaadhaca baahideedana keena soo bandhiga magaalada kismaayo oo ka soo kabanaysa burburka dagaaladii sokeeye ee u geysteen ayaa haatan waxaa soconaya mashaariicyo kala duwan oo lagu horumarinayo magaalada iyadoona hay-adaha deeqbixiyaashu ay ka bilaabeen magaalada xog ururin ku saabsan sidii bulshadu ay u soo bandhigi lahaayeen baahiyaha xilligan ka jira magaalada kismaayo si wax looga qabto aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
markana dhegaystayaal aynu ku wada nasanno heesta xayaad iyo weliba codka fanaanka xasan aadan samatar
dorsani nashiiba doorsaday haweenku jacaylkooda dhiniyo dhaqashada ka doortee dorsani yoshiiba ka doorsaday haweenku jacaylkooda dhiniyo dhaqashada ka doortee uma dhiga nin caashaqa inan soo dhaweeye uma dhiga nin caashaqa inan soo dhaweeye xayaali hadhibaadsada adiga igu dhaliye ee xayaali hadhibaadsada adiga igu dhaliye abankaaga xagalayey adeegiyo labinjalayey sunayaasharinayadayey isaxaa u dhaadhacayey sidaa
waagaag dhegeystayaal aad iyo aad ayaan uga xunnahay wakhtigana ayaa awoodeed inaan heestaas idin dhammaystiri kari weyno iyadaana ugu dambaysay idaacaddii galabta iyo wararka v o a tan iyo intaynu caawa toddobada fiidnimo isugu iman doono idaacadda mid lamida waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo